galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa galab salaase ah saddex iyo labaatanka bisha oktoobar sanadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo toddobiyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somaly com idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaysaa cashe ibraahim aadan iyo anigoo ah xuseen barre aadan
qodobada aad idaacaddeena galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dagaal ay konton qof dad ka badani ku dhinteen siddeetan kalena ku dhaawacmeen oo ka dhacay gobolka sool ciidanku ma wada koobo laakiin inta waaweyn buu jooga meelo badanoo ay wada joogaan baa jira meelahaasay ka mid ahayd meelihii magaalada dhumi baa layska helay shalayto ciidanku horey u joogay dirkayn bay uga guureen waa ku soo noqdeen dagaalkaa foosha xun baa ka bilowday dhimasada sidaan xalay u sheegay warbaahinta qaar oo qiyaastu waa meelaha konton bay ku dhudeen dhaawacuna waa siddeetan iyo wax ka badan waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo aannu ku soo qaadanayno cashuuraha ay al-shabaab ka qaadaan gaadiidka iyo badeecooyinka ganacsiga maktabkan la yidhahdo maktabka maaliyadda ama maktabka sakawaadka kulli shacabuu u badan yahay shacaboo ay qoreen oo u badan yahay marka kow xeeladda koowaad ay adeegsanayaan waa qofkiiba yaqaanaan marka waa u imaanayaan waxay leeyihin waan ognahay intaas ayaa dukaankaaga intaasoo dukaan iyo intaasoo howlabaad leedahay marka canshuurtaasaa lagaa rabaa canshuurtaasaa kuu soo waajibtay inaad iska bixiso
qodobadaas iyo warar kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka
ugu yaraan konton qof ayaa ku dhimatay in ka badan siddeetan kalena waxay ku dhaawacmeen dagaal ilaa shalay koonfurta gobolka sool ku dhex marayay laba maleeshiyo beelad oo iska soo horjeeda dagaalkan ayaa ka dhacay deegaanka dhumay oo qiyaastii soddon kilomitir dhinaca koonfureed ka xiga magaalada laascaanood dagaalkan ayaa daba socda dagaalo soo jiitamayay tan iyo sanadkii labadii kun iyo afartii oo u dhexeeyey labadan beelood oo ilaa iyo sideed goobood oo gobolkaasi ka mid a wada dega waxaana uu kusoo beegmayaa iyada oo sagaalkii bishani labada dhinac ay heshiis ku kala seexdeen magaalada laascaanood
madaxweynaha dalka turkiga rajeb tayib erdogan ayaa shaaca ka qaaday inay jiraan astaamo xoogan oo muujinaya in dilka saxafigii sacuudiga ah ee jamaal kashuqji uu ahaa mid qorshaysan islamarkaana loo fuliyey si waxshnimo ah isagoo xubno ka tirsan xisbiga e k p kula hadlayay xarunta baarlamaanka ee magaalada ankara ayuu erdogan sheegay in uusan ku qanacsanayn sheegashada sacuudiga ee ah in xubno ka tirsan sirdoonka dalkaasi oo keliya ay ka dambeeyeen dilka waxa uu sheegay in mas-uuliyiinta sacuudiga ay diyaarinta qorshaha dilka bilaabeen dabayaaqadii bishii sebtembar ka hor intaan kashuuqji la dilin labadii oktoobar hadalkiisa ayaa waxa uu burinaya kan sacuudiga ee ahaa in jamaal kashuqji uu ku geeriyooday dagaal si lama filaan ah uga dhacay qunsuliyadda madaxweynaha turkiga ayaa sidoo kale dalbaday in siddeed iyo tobanka qof ee sacuudiga ay sheegeen in dilka loo xiray lagu maxkamadeeyo magaalada istanbul oo dilku ka dhacay erdogan ayaa sheegay inuusan wax shakia ka qabin daacadnimada boqorka sacuudiga salmaan bin cabdilcasiis isaga oo aan sharaxaad ka bixinin madaxweynaha turkiga ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in weli aan la aqoon halka uu ku jiro meydka jamaal kashuqji waxaana uu sacuudiga ka dalbaday inay shaaca ka qaadaan qof turkish ah oo la shaqeeya oo meydka qaaday
shirka maalgashiga ee sacuudiga ayaa maanta ka furmay magaalada riyaad furitaanka shirkan ayaa kusoo beegmaya saddex toddobaadun kadib markii saxafiga sacuudiga ah ee jamaal khashuqji lagu dhex dilay gudaha qunsuliyadda sacuudiga uu ku leeyahay magaalada istanbul ee dalka turkiga dilka saxafigan ayaa keenay in shirkado badan oo ka mid a kuwa ugu waaweyn caalamka iyo ergooyin ka socday dowlado waaweyn ay ka cudur daartaan ka qaybgalka shirka maalgashiga ee sacuudiga
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa ugu yeeray kolonyada muhaajiriinta ah ee koox kooxda u socda ee raba inay sida sharci darrada ah u soo galaan dalka maraykanka ay ceeb ku tahay waddanka madaxweyne trump oo isniintii shalay khudbadda ka jeediyey magaalada houston ee gobolka texas ayaa sheegay in dadka soo hayaamaya ay yihiin dad aan wanaagsanayn waxaana uu ka dalbaday guddoomiyaha gobolka texas inuu dhiso derbi kale oo dheeraada si loo horjoogsado dadka sharci darrada ah ee ka imaanaya koonfurta amerika madaxweyne trump ayaa mar sii horreysay sheegay in maraykanku uu kaalmada uu siiyo goyn doono kana goyn doona saddex waddan oo ku yaala bartamaha qaaradda ameerika kuwaas oo uu sheegay inaanay qaban shaqadii la rabay
galab wanaagsan dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington sidii aad wararkaba ku maqlayseen ugu yaraan konton qof ayaa ilaa inta la ogyahay ku dhimatay in ka badan siddeetan kalena waxay ku dhaawacmeen dagaal ilaa iyo shalay koonfurta gobolka sool ku dhex marayay laba maleeshiyo beeleed oo iska soo horjeeda wariyaha v o eda uga soo warama gobolka sool cabdikariim olol ayaa warbixintan kasoo diray magaalada laascaano dagaalbeeleed ayaa maalinkii labaad waxa uu ka soconayaa deegaanka dhumay oo ka tirsan gobolka sool dagaalkan ayaa waxa u dhexeeya laba beelood oo halkaasi wada degaa waana dagaalkani sababay dhimasho iyo dhaawac inta la xaqiijiyay dad kor u dhaafaya konton qof iyo dhaawaca siddeetan ruux waxaa warbaahintaa kula hadlay magaalada laascanood oo gudoomiyaha gobolka sool cabdirashiid xuseen carab gargaar oo xaqiijiyey khasaaraha halkaasi ka dhashay maalintii ugu dambeysay oktoobar bilowgeediiba wafdigii halkan inagaga tageen koob iyo soddon maalmood baa loo fadhiyey waa tii laysu dhaariyey waa tii maxkamad islaamiya dhex gashay xeerbeegtii baa lagu daray ficilkii iyo juhdigii ku baxaya intii loo fadhiyay waynu xusuusanna arrintaa waxba alla ugama soo qaadin ciidamaa la geeyey meeshii ciidamadu dabcan waa laba reeroo meesha wada degan oo wada dhashee walaalaa dhul badan bay wada degan yihiin toddoba sideed magaalo ciidanku ma wada koobo laakiin inta waaweyn buu jooga meelo badanoo ay wada joogaan baa jira meelahaasay ka mid ahayd meelihii magaalada dhumay baa layska helay shalayto ciidanku horey u joogay dhirkayn bay uga guureen waa ku soo noqdeen dagaalkaa foosha xun baa ka bilowday dhimasada sidaan xalay u sheegay warbaahinta qaar oo qiyaastu waa meelaha kuntan bay ku dhudeen dhaawacuna waa siddeetan iyo wax ka badan dagaalkan ayaa sidoo kale waxa uu saameyn ku yeeshay gudaha magaalada laascaanood waxaana laga dareemayaa suuqyada iyo goobaha ganacsiga waxaana la arkaya haween iyo dhallinyaro madaxa maryo cadcad ku xidhay kuwaas oo ku baaqaya in lasoo kala dhex galo beelahan ku dagaalamaya koonfurta gobolka sool waxaan leeyaha laga kaco waxaan leeyayaa islaama waxaan leeyayaa culimaa wax garadki meeye hantiilayaashii meeye waa in la tago goobta ay dhibaatada ku jirto waxaan ka codsanayaa ummadda soomaaliyeed inay noo soo gurmadaan waxaan ka codsanayaa ummadda islaamkaa waxaan ka codsanayaa ummadda islaamkaa ummadda soomaaliyeed inayna soo gaadhaan bishan sagaalkeedii ayay ahayd markii heshiis la dhex dhigay labadaasi beelood oo ay goobjoog ahaayeen mas-uuliyiin ka socotay somalilan culimaaudiin maxkamad shareecaha u qaaday gudaha magaalada laascanood waxa uuna noqday mid ay si weyn dadku ay uga xumaadaan in mar labaad dagaalkaasi uu dib uga qarxo koonfurta gobolka sool cabdikariin nolol v o a magaalada laascanood
madaxweynaha turkiga rajib tayib erdogan ayaa sheegay maanta oo talaado ah in dilkii wariyihii u dhashay dalka sacuudiga ee maraykanka deganaa jamaal kashuqji uu ahaa mid horey loosii qorsheeyey isagoo intaa ku daray in dhammaan kuwii mas-uulka ka ahaa oo ay ku jirto ciddii amartay dilkiisa ay tahay in ciqaab la mariyo isagoo khudbadda u jeedinayay baarlamaanka turkiga iyo erdogan faahfaahin ka bixiyey sidii uu dhacay dilka kashuqji oo lagu dhex qaarajiyey qunsuliyadda sacuudiga ee istanbul haddaba khudbaddii erdogan iyo nuxurka ku jiray ayaa nuur xasan nuur bukhaari waxa uu ka waraystay bashiir macalin khaliif oo ah saxafi degan magaalada istanbul ee dalka turkiga waa mahadsan tahay nurow madaxweynaha turkiga rajab tayib erdogan ayaa maanta khudbad ka jeediyey maaragtay u jeedinayay xubnaha baarlamaanka ugu jira xisbiga talada haye ee ek barty ama ak barty lagu yaqaano xisbigaas ayuu la hadlayay wuxuu maanta uu si maaragtay rasmi a uga hadlay markii ugu horreysay dilkii ka dhacay magaaladan istanbul ee loo geystay saxafigii sacuudiyaanka ahaa jamaal khashakji kaas oo uu maaragtay aada loo sugayay khudbadan shalayna lasii shaaciyey inuu maanta uu ka hadli doono dilkaas iyo maaragtay wararkii kasoo baxayay madaxweynaha turkiga ayaa maanta waxa uu sheegay in dilkii loo geystay saxafigii jamaal khashakji uu ahaa mid la qorsheeyey oo si weyn loo soo agaasimay taas oo uu meesha kaga saaray sheegashada ay sacuudigu sheegteen habka uu u dhintay jamaal khashakji oo ahaa dood iyo khilaaf dhex maray isaga iyo kooxa rabay inay soo afduubaan waxa uuna yidhi dilkani wuxuu ahaa mid qorshaysan sababo badanna uu ku sababeeyey waxa uu sheegay in ay tahay in laga jawaabo dhowr qodob in laga jawaabo laakiin waxaa intaasoo dhan ka weyn oo uu si maaragtay carabka aada ugu adkeeyey madaxweynuhu in ay lagama maarmaan tahay mas-uuliyaddana ay turkigu ay qaadanhayaan maadaama oo dembigan halkan ka dhacay in dadkii dilka geystay ee dhowr iyo tobanka ahaa in lagu maxkamadeeyo waddankan turkiga taasina waxa uu yidhi waa mas-uuliyad Waaya.
dannada dilkuna waxa uu ka dhacay eh, turkigu ka dhacay sidaa darteed ayay qasab u noqonaysaa in lagu maxkamadeeyo eh, turkiga lagu maxkamadeeyo Eh, waxaa kale uu sheegay isagoo eh, ka jawaabaya eh, fasirkii ay u sameeyeen sacuudigu dilka eh, saxafigan eh, inta eh, laga jawaabayo su-aalo dhowr ah ma- wuu taagnaanayaa kiiska eh, dilka jamaal khashaqji Eh, waxaa kamid ah siduu sheegay eh, sababta eh, shan iyo toban qof oo laba diyaaradood wataay ay maaragtay hal shaksi ay ugu soo aaday ay ugu yimaadeen hadduusan ahayn dilku mid qorshaysan waxaa kale uu yidhi waa in la sheego eh, sababta ay u sheegi la-yihiin ilaa hadda eh, meydkii iyo meesha ay ay ku qariyeen waxaa kale oo kamid ah sida uu sheegay eh, madaxweynuhu sababta ay sacuudigu ay dib ugu dhigayeen in la baaro qunsuliyadda iyo guriga qunsulka oo ay u meermeerinayeen iyo sababta ay wararka iskhilaafsan ee iska hor imaanaya ay marba qeyb usoo saarayeen sacuudigu su-aalaha dhowrkaa inta ay boqortooyadu si toosa uga jawaabayso ee wax lagu qancana ay uga jawaabayso kiiskan ama malafkan ninkan lama xirayo ayuu madaxweynuhu si cad maanta u waa sheegay gartay marka marka bashiir khudbadiisii sidaas ayaa wararkaas ee qaybahaas ayaa ugu ee, maaragtay ugu muhiimsanaa nuur eh, bashiir ma jireen marka wax intaasi dhaafsiisan oo uu madaxweynaha soo gudbiyey Eh, nurow eh, waxaa la filayey eh, maanta maadaama oo eh, khudbadan madaxweynaha si weyn loo sugayey dhacdadan in uu fasirkii kama dambaystahaa iyo cadaymihii ay hayeen ee kama dambaysta aynu soo bandhigay ahayd balse eh, waxaa muuqatay eh, in uu ku gaabsaday madaxweynuhu eh, ha- eh, maaragtay eh, qodobadaas iyaga ah ee su-aasha u baahan inuu ku gaabsaday oo uusan si toosa usoo bandhigin cadaymaha ay hayeen laakiin waxaan wada ogsoonnahay in turkidu ama dawladda turkigu iyo saxaafadeedu ay si maaragtay kiskis ah ay si goosgoosa ay maalinba cadaymaha qayb kamida usoo bandhigayeen arrintana waxaad moodaa ilaa haatan turkigu inay waxoogaa taxadar muujinayaan oo arrin siyaasadaysan tahay Eh, waxay ka wada hadleen arrintaa kiiska dilka ninkan eh, mar sii horreysay eh, maaragtay oo usbuucan dhexdiisa ahayd madaxweynaha maraykanka ayay ka wada hadleen Eh, ayaan eh, maaragtay sii horreysay maalin sii horreysayna waxay wada hadleen eh, boqorka sacuudiga Eh, intaas oo dhan waxaad moodaa turkidu in ay la sugayaan cadaymaha ay hayaan kama eh, maaragtay warka kama dambaysta ah ee ay rabaan inay shaaciyaan sida aan sheegnayna madaxweynuhu wuxuu sheegay inuusan eh, kiiskani weli xirnayn inta su-aalaha laga jawaabayo marka waxaad moodaa haddii su-aalahaas jawaab ay u helaan eh, in ay waxa iyaguna ay hayaan ay si eh, maaragtay kama dambaysta ay usoo shaacin doonaan waxaa kale oo jirtay nuurow eh, madaxweynuhu wuxuu sheegay oo khudbadiisii kamid ahayd eh, in ay tahay in ay caddeeyaan in kiiska ciddii ugu sarreysay ee kiiskan lug ku lahayd iyo tii ugu hooseysayba si cad in loo sheego waxay dadku marka filayeen in eh, lasoo hadal qaadi doono oo madaxweynuhu soo hadal qaadi doono eh, ninka la yidhaahdo maxamed ibn salmaan oo ah dhaxal sugaha ee waddanka sacuudiga balse boqortooyada eh, marnaba ma aysan eh, muusan carabka ku dhufanin eh, si toosa muusan ugu dhufanin laakiin waxa uu sheegay arrintani inay tahay arrin eh, meel sare ee ka timid ayna tahay in ay sacuudigu caddeeyaan kiiskani halka uu kasoo bilowday ee ugu sarreysa iyo halka ku dhammaaday ee ugu hooseysa intaba inay ayuu sheegay ee madaxweynuhu marka ee, waxaa la dhihi karaa weli turkidu ee, kiiskan maysan soo afjarin taasina waa midda qasbaysa inaysan maanta ee, cadaymihii ay hayeen oo dhan aysan hal mar aysan maaragtay daaha ka qaadin ama aysan soo bandhigin
bashiir macalin khaliif ayuu ahaa oo ah saxafi degan magaalada istanbul ee dalka turkiga waxa uu waramayey nuur bukhaari oo washington jooga
haatana dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii galka baarista oo aanu kusoo qaadanayno cashuuraha ay al-shabaab ka qaadaan gaadiidka iyo badeecadaha ganacsiga haaruun macruuf ayaa inoo soo jeedinaya
ururka al-shabaab waxay sii xoojiyeen ololo ay ganacsatada magaalooyinka kaga aruurinayaan lacago kala duwan oo qaarkood ay ugu yeedheen zako kuwo kale ay ku magacaabeen maaliyad iyo lacagaha ay ka qaadaan gaadiidka maalin walba isaga kala gooshaya gobollada iyo magaalooyinka barnaamijka galka baarisa waxa uu markii ugu horraysay la hadlay saddex ka mida ganacsatada sida tooska ah al-shabaab uga qaado lacagahaas dhammaantood ganacsatadaasi waxay codsadeen inaan magacyadooda la sheegin sababo dhinaca amniga ah iyagoo u baqayeen naftooda hase yeeshee waxay galka baarista u oggolaadeen inuu baahiyo macluumaadka ay la wadaageen lacagahan ayaa al-shabaab ay ka qaadaan ganacsatada ku sugan dhulka ay ka taliyaan iyo weliba kuwa ku sugan goobaha ay ka talisa dowladda soomaaliya waxaa kaloo al-shabaab ay lacagahaasi ka aruuriyaan baabuurta dhex maraysa deegaanada ay ka taliyaan iyo kuwa aysan ka talinba dhammaan ganacsatada uu barnaamijkani la hadlay waxay ku sugan yihiin koonfurta iyo bartamaha soomaaliya mid ka mid a ganacsatadaasi oo aan magaciisa ku soo koobay shabeelow oo aan hayn magaciisa dhabta ah waxa uu shidaalkaasi ka keenaa magaalada muqdisho waxa uu geeyaa gobollada waxa uu ii sheegay inaanu jirin baabuur laga soo raro magaalada muqdisho oo aysan al-shabaab ka qaadin lacag shixnad kasta ha sidee shabeelow waxa uu ii sheegay in foosto kasta oo shidaal ah ay al-shabaab ka qaadaan laba dollar iyo badh waxaana uu intaas ku daray in lacagtaasi aysan ku qaadin bar kontarool balse qaybtooda looga gooyo marka baabuurka laga soo rarayo suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho lacagtaasi oo lagu shubo akawn ay al-shabaab samaysteen ama loogu dhiibo qof ay wakiisheen ama qaab kaleba loogu diro ganacsada shabeelo waxa uu ii sheegay in ururka al-shabaab intii isku meherad ahba ay qof u xil saareen islamarkaana ay ganacsatada qaybqayb u wacaan lacagahana ka aruursadaan haddii ay yihiin beeralayda cagafleyda gaadiidleyda shidaaleyda iyo weliba gedisleyda kale ganacsato badan ururka al-shabaab waxay ugu yeedhaan kulamo ka dhaca gobollada shabeellada hoose shabeellada dhexe hiiraan iyo baay meelaha ugu caansan ee kulamadaasi ay ka dhacaanna waxaa ka mid ah gamboole beriire awdheegle toorotorow buurweyn fiidow buurane iyo meelo kale jenaraal cabdiraxmaan maxamed tuuryare waxa uu hore u soo ahaan jiray taliyaha nabad sugidda soomaaliya waxaan weydiiyey xeeladaha ay adeegsadaan ururka al-shabaab markii ay aruurinayaan lacagahan sideedaba nimankani inta qorayga hayso waxaa u dhiganta amba ka badan inta amba nabadoonnada ah amba ganacsatada ah ama caadiga ahee suuqyada ku jirta ee dadka kala taqaano oo tebinaysa qof kasta iyo wixii soo korta iyo wuxuu keeno iyo isgaraynta iyo marka maktabkan la yidhahda maktabka maaliyadda ama maktabka zakawaadka kulli shacab u badan yahay shacaboo ay qoreen oo u badan yahay marka kow xeelada koowaad ay adeegsanayaan waa qofkiiba yaqaanaan marka waa u imaanayaan waxay leeyihiin waan ognahay intaas ayaa dukaankaaga intaasoo dukaan iyo intaasoo howlabaad leedahay marka canshuurtaasaa lagaa rabaa canshuurtaasaa kugu soo waajibtay inaad iska bixiso qaabkaa iyo qaabkaana ku bixi qof haddii uu ogaadana adigaa ogeysiiyey waka halkaabay marka hawshu ka baxaysaa waxaa loo sii sheegaa marka in lagu handadayaa hadduusan intaas samayn waxa ku dhici doona oo ilmihiisii iyo carruurtiisii iyo guryihiisii iyo wixii marka qofkii shaksiga ahayo oo marka suuqa jooga waxuu kala dooranaa marka in oo wixii uu bixiyo in asigii dhib soo gaaro xilligan sidii hore way ka badan tahay oo culays badan bay soo saareen ganacsatadii maxaa isbedelay maxay tahay sababtu waxaan isleeyahay ayagu mar kastoo ay waa ishormarinayaan hadda waxaan maqlayaa lacagihii xataa inay ku badsheen ay shirkadaha ka qaadi jireen hadday ahaa lahayd bangiyada hadday ahaa lahayd shirkadaha caadiga ee soo degsada badeecada hadday ahaa lahayd shirkadaha isgaarsiinta lacagihii baaddaa ay qaada ay qaadi jireen inay badiyeen ay saddex u jibaareen ayaan hadda maq ayaan maqlayaa marka taa inay ziyaado waa keenaysaa waxaa kaloo keenaysaa meeshii dhaqaale ayay ka abuurayaan marka mana mana mana unaxayaan dadki marka shalay waxaa laga yaabaa system ahaan markiis qaabkay u dhisnaayeen inay maanta qaabka horumarsan u dhisan yihiin oo ay ballaariyeen ay magaalooyin badan hadda ay ka qaadaan
galka baarista waxaa sidoo kale uu waraysi la yeeshay ganacsado labaad oo aan ugu yeedhayno muumin kaasi oo aan ahayn magaciisa dhabta ah muumin waa ganacsado leh baabuurta shidaalka qaadda waxa uu ii sheegay in baabuurta sidda shidaalka ee u socoto gobollada laga qaado celcelis ahaan kun iyo saddex boqoloo dollar iyadoo siddeed boqol ay tahay badeecadda shan boqolna baabuurka waxaase jira baabuur waaweyn oo laga qaado lacag intaasi ka badan iyo kuwo ka yar oo laga qaado lacaga gaaraya ilaa kun dollar wasiirkii hore gaashaandhigga soomaaliya cabdixakiin xaaji maxamuud fiqi ayaan weydiiyey sida uu u arko xeeladaha ay al-shabaab adeegsanayaan inay ku urursadaan lacagahan iyo qaabka qasabka ah ee uga qaadayaan ganacsatada al-shabaab horta sideedaba sidaan ognahay in muddo ahba waxay lacaga iyo dhaqaalaha ay ka heli jireen ururada argagixisada alqaacida oo kale ama dawlado hore oo ay taageeri jireen ama sida waxaan dhihi lahaa iyadana burcadbadeedka waxay ka mid ahayd meelaha ilaha dhaqaale ay aada uga heli jireen iyo sidoo kale dhuxusha marka waxaad moodaa meelahaasoo ay ka heli jireen oo dhan in ay soo soo xirmeen ama ay ariiri badan oo dhaqaale ay soo wajahday ururka argagixisada al-shabaab taas ayaa keenaysaa inay hadda ay maaragtay lacagihii baadka ahaa ama khasabka ay u qaadi jireen shacbiga iyo ganacsatada inay labanlaabaan oo ama ay kordhiyaan waana runtii nasiib darro in maaragtay al-shabaab ay dadka hantidooda si xooga ay uga qaataan waddanka in muddo ahba runtii iyadoo ay joogaan ciidamada ciidamo soomaaliyeed iyo maaragtay ciidamo amisom ah ka waran hadday ka qaadaan deegaano aysan maamulin muqdishoo kale saddex kilomitr laba kilomitr meel u jirta madaxtooyadii ganacsatadii suuqa bakaaraha inta telefoon loo soo diro ama meel loogu yeedho sakadii bixi ama sakaatulmaal bixi ama lacag kale oo maaragtay wixii ay doonaan ay ka qaadaan hadde waa waa istaraatiijiyada ay isticmaalaan waa argagixiso ama baqdin inay dadka ay cabsi iyo argagax ay geliyaan oo ay ku maaragtay taasina ay dadka ku khasbayso in ay madax furasho ahaan ay u bixiyaan lacagahaas oo aanay ahayn lacag ay raalli ka yihiin dadka inay bixiyaan oo ay ku taageeraan al-shabaab ama lacag ay ku faraxsan yihiin inay ay ku deeqaan laakiin ay tahay lacag madax furasho ah oo naftooda iyo maalkooda ay ku badbaadinayaan
qaybta labaad ee lacagaha ay qaadaan al-shabaab waxay ku magacaabaan zako kunkii doolarna waxa ay qaadaan shan iyo labaatan doolar waxaa kaloo al-shabaab ay qaadaan lacaga saddexaad oo ay ku magacaabaan maaliyadda waxaana meelaha ay ka qaadaan ka mid ah cisbitaallada hoteellada iskuullada iyo jaamacadaha oo ay ka qaadaan lacago kala duwan waxaa sidoo kale lacagahan oo aan lahayn cadad sar go-an ay ka qaadaan ganacsatada waxaana dhacda inay ganacsade ka dalbadaan inuu bixiyo lacag dhan boqol kun oo dollar ama toban kun ama kun dollar iyagoo halbeeg uga dhigaya qiyaasta ay ka haystaan ganacsigiisa ama hantidiisa waxay leeyihiin nin hantiilo ah oo ganacsade ah ayaa tahay shaqo ayaa lagu jiraa ee shaqada wax ku kaalmee ayuu ii sheegay ganacsade saddexaad oo aan magaciisa ku soo koobay maxamed waxaana uu intaasi ku daray inaanu jirin qof ganacsade ah oo ka badbaada lacagahaasi ay aruurinayaan ururka al-shabaab lacagahan ayaa dowladda soomaaliya iyo ganacsataduba ay ku tilmaameen inay yihiin kuwo baad ah haddaba intee ayuu la egyahay guud ahaan dhaqaalaha ay al-shabaab ka qaadaan ganacsatada xuseen macalin maxamuud waxa uu horey ugu soo shaqeeyey hay-adda sirdoonka soomaaliya ee niisa waxaa sidoo kale uu soo noqday la taliyaha amniga ee madaxweynaha soomaaliya haatanna waxa uu guddoomiye ka yahay macad uu aasaasay oo lagu magacaabo hiraal institute oo dhowaan daabacay warbixin ku saabsan dhaqaalaha soo gala ururka al-shabaab sanad walba sanad ka dambaysa hadda way soo kordhaysay saddexdii sano oo lasoo dhaafay waxbay soo kordhinayeen maadaama ay awoodooda fulinayd oo ama maamul oo ay meelo aysan ka tarin ay yacni dad uga qaadi karaan canshuuro ama zakooyin iyo magacyada ay u bixiyaan oo dhan yeero nyeer way soo kordhaysay innaga riboodkeennii hadda soo baxay dhowr bilood ka hor waxa uu xoogga saaray sanadkii laba kun iyo toddobiyi tobankii wuxuu ahaa sanadka ugu fiican oo soo maray sanadihii lasoo dhaafay oo waxaan istimayd garaynay inta maaragtay annagu aan riboodkeenu uu gaari karay ilaa inay soo saareen toddobiiyo labaatan milyan sanadkaas ganacsada shabeelo waxa uu ii sheegay inay jiraan qaar ka mid a ganacsatada oo macaamil la leh ururka al-shabaab kuwaasi oo ku sugan muqdisho iyo gobollada ganacsade maxamed waxa uu isna u ii sheegay inay jiraan lacago al-shabaab ay ka qaadaan beeralayda dalaga iyo xataa cagafcagafyada qodaya beeraha cagafleyda oo kale nin cagafla ah ayay la macaamilaan lacag ayay ka qaadaan kadibna waxay u gooyaan boono cagaf aan haysanin boono ay gooyeen ururka al-shabaab magaalada shishadeeda beer kama qodi karto ayuu igu yidhi ganacsade maxamed ganacsadahaasi waxaa kaloo uu ii sheegay in dadka iska leh baabuurta qaada xamuulka sida shidaalka ay u sheegeen ganacsatada inaysan qaadaynin shidaalkooda haddii aysan la macaamilin ururka al-shabaab islamarkaana aysan siinin jeexooda sida uu hadalka u dhigay waxa uu ii sheegay tusaale ahaan in qofka ganacsadaha ah ee ku sugan gobollada ay foostadii shidaalka ah ugu tegto toban doolar balse marka ay ka soo baxayso suuqa bakaaraha laga qaado labiyo toban doolar iyo badh iyadoo labada doolar iyo badhka dheeraadka ah la siinayo ururka al-shabaab waxay sheegeen gaadiidleydu in haddii taasi la waayo ay ururka al-shabaab ugu goodiyeen inay gubayaan baabuurtooda naftooduna ay halis gelayso waxay sheegeen ganacsatadu in ururka al-shabaab ololahan dhaqaale ururinta ah ay sii xoojiyeen sagaalkii bilood ee u dambeysay lacagahan ayaa al-shabaab ay u adeegsadaan dhammaan howlgallada iyo dhaqdhaqaaqooda haddii ay tahay shidaalka gaadiidka mushaharaadka maleeshiyadooda daawooyinka cuntada iyo weliba iibsiga hubka sida ay sheegeen khubarada u dhuundaloosha hannaanka ay isku maalgeliyaan ururka al-shabaab ganacsatadu waxay kaloo barnaamijka galka baarista u sheegeen inay jiraan ganacsato ay xireen ururka al-shabaab kadib markii ay ku adkaysteen inaysan haysanin cadadka lacagta la duldhiga ee laga doonayo taasi oo ku timaada marka ururka al-shabaab ay ku adkaystaan in ganacsada leeyahay malaayiin dollar ganacsi u dhigma iyadoo laga yaabo in ganacsadahaasi aanu haysanin hantidaasi islamarkaana uusan awoodin lacagta la duldhigay qaar ka mida ganacsatada waxaa lagu xidha silsilad waxaana looga hoos tegay geed muddo saacado ah qaarkood iyagoo xiran ayaa la socodsiiyaa saacado habeen iyo maalinba leh maadaama dadka ay u xiran yihiin ay wareegayaan taasoo la xidhiirta howlgalladooda ama aagbedelasho ay samaynayaan diyaaradaha drowniska ah ee duulaya hawada darteed gaashaanle sare cabdulaahi cali macow waxa uu leeyahay ururka al-shabaab waxay u dhaqmayaan sidii shabakadaha maafiyada ama qowlaysatada ka macaashta awoodda ay leeyihiin ama heerka cabsigelinta ee ay ku hayaan dadka iyo shirkadaha soomaaliya waxa ay maraysaa xilligii maaragtay gangsterska ay abuurmeen oo oo dagaalkii labaad oo adduunka maaragtay cosonostra iyo brigata rossi waxaasoo dhan ay abuurmeen marka heerkaas ayay maraysaa nimanka ganacsatada iyagaa bareen oo oo u ogolaaday maaragtay inay lacag ay siiyaan si ay naftoodii ku badbaadiyaan laakiinse khataraha ay ay leedahay waxa waaye lacag aad u fara badan ayay shabaab waxa ay ka qaataan ganacsatada ay ka qaataan weliba ganacsatada marnaba lama wadaagaysa hay-adaha amniga dadka baada ka qaadayo markii looga yeero muxuu ahay meelaha ay shabaabka ay joogaan torotoro iyo maaragtay iyo iyo jirib loogu yeero way tagayaan sakawaadkii oo canshuurta keenaa laleeyahy way diibayaan ciddii ka qaaday iyo ciddii weydiisay intaba muxuu ahay lama wadaagaan hay-adaha amniga waxaa kaloo ururka al-shabaab ay adeegsadaan in qofka lacagaha ay ka qaadaan beel ahaan ay u soo aqoonsadaan kadibna ay u soo diraan dad ay isku hayb yihiin oo u sheega inay si deg dega ula macaamilaan xarakada qaarkood waxaa laga soo wacaa telefoonno aysan aqoonin kuwaasi oo ku wargelinaya waxay al-shabaab ka doonayso islamarkaana siiya xilli kama dambays ah iyo meesha uu lacagtaasi ku bixin lahaa mid ka mid a ganacsatada ay lacagaha ka qaadeen ururka al-shabaab ayaa la kulma hay-adaha dowladda wax yar kadib markii uu ka soo laabtay degaanada ay ka taliyaan ururka al-shabaab waxaana uu sharaxay duruufta uu ku jiro rasmi ahaan dowladdu waxay sheegtay inaysan ogolaanayn al-shabaab inay tallaabooyinkaasi fuliso ganacsatadana waxaa loogu baaqay inay dowladda la shaqeeyaan jenaraal cabdiraxmaan tuuryare ayaan weydiiyey in xilligii uu ahaa taliyaha nabad sugidda ay la soo xiriireen ganacsato ka cabanaya dhibaatadan waa jiraa waa jiraa dadku dee waa kala duwan yihiin dadka qaar baa ayaa fahmaya in lacagta uu bixinayo ay tahay lacagtii lagu xasuuqaayey shacabka laga yaabee ilmihiisa asiga lacagtii lagu xasuuqaayay oo qaraxyadan laga soo gelaayay dadka qaaraa sidaa u fahamsan qaar wadaniyad u fahamsan iyo qaar diin ahaan u fahamsan oo dee waxaana dhiibayso hadhowsow dad lagu layn maayo waana waana ogtahay in dad lagu laynayo nimanka dadka laynaya kaa qaadaya marka dad ay damiir diineed keenay iyo mid uu damiir wadaniyeed keenay iyo mid damiir garasho keenaba waa jireen waa noo yimideen dabcan dee waxaan siinayna talooyinna waan siinaynay
ganacsada muumin oo galka baadhista la hadlay ayaa sheegay inuu bixiyo dhammaan saddexda lacagood ee al-shabaab ay qaadaan maadaama uu ka mid yahay gaadiidleyda iyo ganacsatada labadaba waxa uu igu yidhi mar ganacsade ayaan ahay oo magaalada ayaan degganahay waxayna iga qaadaan lacagta ay sannadkiiba mar qaataan oo ay ku magacaabaan sakawaadka mar labaad waxaa la iga qaadaa lacagta gaadiidka u kala gooshaya gobollada maadaama aan ka mid ahay gaadiidleyda mar saddexaadna waxay iga qaadaan lacag ay u yaqaanaan maaliyadda oo inta la soo waco qofka laga qaato waxa uu ii sheegay in culays badan uu ka jiro lacagaha al-shabaabku ay ugu yeedhaan sakawaadka oo is-aamin darro weyn ay ka dhaxayso shabaabka iyo ganacsatada waxa uu ii sheegay in al-shabaab iyagu ay go'aansadaan hantida qofku uu leeyahay inta ay la-eg tahay hantidaasna ay ku saleeyaan sakada ay qaadayaan xataa haddii uusan awoodin ama hantidaasi uusan lahayn ganacsadaha uu xukunku ku dhacay dhinaca kale waxa uu ii sheegay in al-shabaab ay iyaguna ka aamin baxsan yihiin ganacsatada oo ay ka cabsi qabaan inaysan ka run sheegaynin hantida ay leeyihiin taasi waxay keentay ayuu yidhi in al-shabaab qof ay hantidiisu dhan tahay boqol kun oo dollar ay ku xukumaan inuu leeyahay hanti u dhiganta hal milyan oo dollar ama laba milyan oo dollar sakada ay qaadayaanna ay cadadkaas ku halbeegaan waxauu ganacsadahaasi ii sheegay in ganacsato al-shabaab ugu tegtay si ay uga dacwoodaan hantidaasi loo qiyaasay la xiray ganacsatada qaarkood waxaa la hayey shan bilood ilaa lix bilood kuwaasoo ugu dambayn ay ku qasabtay inay bixiyaan lacagaha la weydiistay qaarkoodna waxay adeegsadeen xeer jajab iyo odayaal si ay xorriyaddooda u helaan dhammaan ganacsatada uu waraystay barnaamijka galka baaristu waxay ii sheegeen in qofkii diida bixinta lacagahaasi ay u badan tahay inuu naftiisa ku waayo ama ugu yaraan xorriyaddiisa ay ka qaadaan ururka al-shabaab haddiiba uu nasiib leeyahay howlgalka midowda afrika ee soomaaliya waxa uu sheegay in dowladda soomaaliya ee ay taageeraan ay ka taliso boqolkiiba siddeetan dalka inta kalena ay ka xorayn doonaan ururka al-shabaab haddaba haddii la raaco qiyaastaasi ay bixisay amisom sidee ayay al-shabaab ugu suurto gashay inay lacaga ka qaataan dhul aysan ka talin xuseen macalin maxamuud ayaa qodobkaasi ku eegay baadhitaankii uu sameeyey ay istamaydgaraynayaan dhaqaalahaaga intii markaas iyagu ay la noqoto in ay kaa qaadi karaan ayay kugu xukumayaan xukunkaas kadib haddii aad ka dhaga adeegto waxaad u diyaar garoobaysaa in aad u tahay cadow oo ay kugu qasbanaanayso in aad ama aad adigu isdifaacdo ama meel maaragtay lagugu difaaci kara aada joogto iyo in aad sida ay ay kugu amreen in aad iska bixiso marka waxay ciqaabtoodu waa dil sababtaas ayay dadka badankiisa ama kulligoodba hala yidhaahdo aysan ugu dhiiran karin qof uusan garanayn meel uga imaan doono ma masaajidku ku dili doonaa ma ganacsigiisa ku dhex dili doonaa ma jaamacaddu dhiganayo ku dhex dili doonaa qof uusan garanaynin in uusan maaragtay iska difaaci karin sidaas ayay ugu suura gashaa marka inay lacago aan xad lahayn ka aruursadaan meelo aysan ayagu ka talin
ganacsatada waxay kaloo ii sheegeen in dilal iyo weerarro dhacay sannadkii hore iyo sannadkanba loo geystay xubno ka tirsan ganacsatada oo diiday inay bixiyaan lacagahaasi haddaba xalku muxuu yahay taliyii horee nabad sugidda jenaraal cabdiraxmaan maxamed tuur yare ayaan weydiiyey tallaabooyin kale oo ay qaadi karaan hay-adaha amniga ee dowladda si loo joojiyo ama loo carqaladeeyo dhaqaale urursiga ururka al-shabaab dhaqaalahaasi oo laga yaabo in lagu bixiyo samaynta qaraxyada ay toddobaad walba ku dhintaan tobannaan qof ama tababarka iyo tashkiilinta la siinayo carruurta da'da yar ee ay askaraynayaan ururka al-shabaab ugu dambaynna ay ku qancinayaan inay isqarxiyaan iyadoo ay dhici karto in qaar ka mid a carruurtaasi ay dhaleen ganacsatada laga aruuriyey canshuuraha sharci darrada ah amnigu marka la sugayo wuxuu u baahan yahay in kaabayaalo u baahan yahay waa in waddankii system ka jiro waa in daata inay jirto waayo dadki daata leeyihiin waa in qofku markuu subaxa soo subax kan soo tooso macaamilaadkiisa amba waxa dhan oo shaqada dhan oo qabsanaayo ay meel kaar laga weydiinayo ay jirto markuu xawaalo tegaayo oo lacag qaadanayo la weydiiyo idkaar markuu uu kaar qaadanayo idkaar la weydiiyo oo aqoonsi la weydiiyo markuu bas raacayo la weydiiyo maxaan ku idhaha mararka qaar adduunka kala daatay leeyihiin daatadaasaa la gelinaa qofka falkan sameeyey waa la ogaanaa marka sidaasaa loo dabageli karaa qofka marka broblem-kaa guud baa jira waxaa kale oo la soo jeediyey diiwaangelin loo sameeyo lambarrada telefoonnada iyo aqoonsiga dadka ay ku qoran yihiin tallaabadaasi ha inoo sharaxo jenaraal cabdiraxmaan maxamed tuuryare mushkiladda kaloo jirta waxaa waaye nidaam kaste markuu yimaado howlaha u yaallaa ka badan markii uu fadhiyo adigu dhowr sanad iyo wax lamid a amba laba sano ayadoo ay ka dhiman tahay daaramkiisiiba uu cilladii ogaanaa cilladii markii la ogaadana intii xal loo helaayo oo xal ha loo helo cilladda hal maalin xal looguma heli kare baa waqtiga ka dhammaanaya sidaabuu ku baxaya waxaan ogahay xilligii sheekh shariif waa la isku dayey xilligii madaxweyne xasan sheekh iyo madaxyadana hawshaas waa la isku dayo waxaa la socotaa guddoomiyihii gobolka waagaa tarsan inuu bilaabo national a d national a d oo baarlamaankii waagaa jooga baa joojiyey cabasho badan markii malaha ka soo gaari maxaa yaele looma diyaarsanayn ayadoo sidaa u socoto oo un dee wixii la leeyahay see loo badiyaa unbaa haddana nidaamkii waagaa jiray wakhtigiisii gabagaba noqday marka dowladahan deg dega isku bedela oo markii dee madaxweynuhu isbedelo ayadana wixii ka hooseeya o dhan isbedela waa caqabadaha kale waay simkaadhada telefoonada maxaa loo diiwaan gelin waaya ma la diiwaan gelin karaa simikaarka waa la diiwaan gelin karaa waxaa ka horraysa laakiin kow inkastoo caqabado ay jiraan oo sidaan aan kuu sheegay waxaan maadaama marka horeba aan system lagu samayn oo meel aan nidaam ka jirin ay yimideen teknolojiyadan telefonadan yimideen ayaguna uun baahidii marka ay dabooleen haddana waa la sixi karaa ko waa in sharci laga soo saaraa hor sharci laga gaara laga soo saaro amba laga soo saaro go-aan dowladeed laga soo saaro dowladda markaa jirtana saan kuu sheego hawshii hawshu waa hawl sannado u baahan markii hawshii bilowda waxaa laga yaaba intay fahmaysana wakti bay ku qaadaneen markay fahantana wakti wakti ma haysato marka shalon tabar haayana tala ma hayn maantoon tala haayana tabar ma haayaan mar kaste
qaar ka mid ah saraakiisha amnigu waxay aaminsan yihiin in ganacsatadu ay iska dhega tiraan hanjabaadda ururka al-shabaab ayna wada shaqayn la sameeyaan dowladda soomaaliya marka ay soo wacaan shabakadaha ama shakhsiyaadka ka doonaya lacagaha baadda ah ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa amisom ayaa al-shabaab ka saaray magaalada muqdisho sannadkii labada kun iyo koob iyo tobanka sannadihii ku xigayna waxaa al-shabaab laga qabsaday magaalooyin badan oo ay ku jiraan kuwa muhiim u ahaa maaliyaddooda iyo dakhliga soo gala sida kismaayo iyo baraawe al-shabaab waxay ku sugan yihiin meelo ka mid ah dhulka baadiyaha ah iyo magaalooyin kooban oo aan lahayn dhaqaalo badan mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya ee xilliganna waxay sheegeen inay dhisayaan ciidamo mas-uuliyadda amniga kala wareega kuwa amisom islamarkaana awoodda dowladda ku fidiya gobollada dalka oo dhan su-aashuse waxay tahay goormo ayaa dowladda soomaaliya oo taageero ka helaysa ciidamada amisom ay ku guulaysan doontaa inay joojiso ama ugu yaraan carqaladayso lacagaha baadda ah ee laga qaadaya ganacsatada iyo awoodda iyo amarada ururka al-shabaab ee sida tooska ah uga hirgala magaalooyin aysan gacanta ku haynin
aad ayuu mahadsan yahay haaruun macruuf oo inoo soo diyaariyey islamarkaana inaala socodsiinay barnaamijkaasi galka baarista halkaad kala socotaana waa v o a haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka kale amuuraha maraykanka waa kan axmed cali sheekh oo inala socodsiiya
kulan wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka amuuraha maraykanka madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sabtidii sheegay in dalkiisa uu ka baxayo heshiiska nukliyeerka ridada dhexe ee uu kula jiray ruushka trump oo dadweyne kula hadlayay gobolka nevada ayaa sababta ku sheegay in moscow ay ku xadgudbayso qodobada heshiiskan haddaba muxuu yahay heshiiska trump uu sheegay inuu ka baxayo goormo ayaase la saxiixay waxaa sharxayaa garyaqaan cabdiwaaxid cabdulaahi warsame oo ka tirsan xafiiska xeelilaalinta magaalada colombas ee gobolka ohio ee dalkan maraykanka
horta heshiiskan waxaa la yidhaahaa intermediate range nuclear forces treaty oo ahaa heshiis labada dowladood oo maraykanka iyo ruushka ay galeen eighty sevenkii ayna kala saxiixdeen garbajof oo wakhtigaas midowda sovieti hogaaminayay iyo ronald reagan nuxurka heshiiskuna wuxuu ahaa in dunida laga badbaadiyo khatarta iyo jabka iyo shidooyinka ay keeni doonto haysashada soo saaridda iyo tijaabinta hubka ridada dheer iyo ridada dhexe oo loola jeedo missileska qaada nuclearka oo iskaga gudba qaaradaha waxaana lagu xadiday in missileskaasi yacni aysan ka badnaanin inta ka yar shan boqol ilaa shan kun iyo shan boqol oo kilomitr wixii halkaas ka bilowda inaan la soo saari karin lana haysan karin heshiiskan ayaa u diidayay maraykanka in ay horumariyaan gantaalo cusub hase yeeshee kabixitaanka trump uu ku hanjabay ayaa ogolaan doona horumarinta hub cusub
waa inaan horumarinaa hubkan haddii aysan ruushka noo iman haddii aysan shiinaha noo iman oo aysan odhan aynu caqli yeelanno dhammaanteen yaynan horumarinin hubkaas balse haddii ruushku ay samaynayaan oo shiinuhu ay samaynayaan annaguna aan heshiiska u hoggaansannahay taasi ma aha wax la aqbali karo maxaa keenay haddaba in trump uu ku dhawaaqo inuu ka baxayo heshiiskan mase jirtaa in ruushku ay ku xadgudbayaan qodobbada heshiiskan waa kan garyaqaana cabdiwaaxid mar kale wuxuu sabab uga dhigayaa in la ogaaday ilaa laba kun iyo sideedii tilmaamaa jiray muujinaya in dalkan ruushku uu tijaabooyin ku sameynayay cruise missileska yacni maraakiibta missileska laga tuuro oo dhaawac u geystay heshiiskii ahaa shan kun ilaa shan kun iyo shan boqol oo maayl inaysa gaari karin marka micnaheedu waxa weeye wuxuu tijaabiyey missiles intaas gaari kara obama waa ka hadlay wakhtigaas laakiin heshiiska muuse odhan waa ka baxayaaye falsafad ahaan baa waxaa la qabay ilaa haddeerna la qabaa inaan laga bixin laakiin mar walbaba negotiationka iyo wadahadalladu inay socdaan taas keliyaana lagu xakameyn karaa waxaase hadda yacni disadvantage ama faa'iido darro ku qaba heshiiskan oo xadidaya dalka maraykanka oo ayagoo arkaya dhinac kale oo hubkaas tijaabadiisa iyo heshiisyadiisa iyaguna haysta oo china oo cudad weyn oo hadda kusoo kordhaysa gantaaladaas ridada dheer iyo kuwa ridada dhexe leh aqalka kremlinka ee looga arimiye ruushka ayaa walaac ka muujiyey ballanqaadka madaxweyne trump ee ah inuu ka baxayo heshiiska afhayeenka kremlinka dimitri bescof ayaa sheegay in ruushku aysan jibin heshiiska islamarkaana haddii maraykanka uu bilaabo horumarinta gantaalo cusub ruushkuna uu ku qasbanaan doono inuu ka jawaabo haddaba maxaa ka dhalan karaa tallaabada trump iyo jawaabta ruushka uu ballanqaaday waa kan gariiqaan cabdiwaaxid oo mar kale sharxaya wallaahi waxaa ka dhalan kara dad badan baa waxay qabaan eh, cabsida labada dhinac ay kala qabaan waxay soo dejin ka dhaha in la heshiiyo markii horeba eh, tartanka hubka wuu jiray markii la sameynayay kun iyo sagaal boqol iyo siddeetankii laakiin khatarta labada dhinac inaan qofnada guul ka gaaraynin baa u muuqatay gorbajof iyo dalkan maraykanka hadda ruuxa tartanku haddii soo socdana labaduba waxay ku soo noqon doonaan xayndaafka weliba james matthews oo ah hadda secretary of stateka asagoo runtii wuxuuba qabaaba inay maraykanka u tahay fursad weyn eh, uu ku soo celin doono dowladahan chineeska iyo ruushka eh, xayndaafka inay heshiis galaan oo hubkan laga takhaluso marka yacni hubka tartankiisu wuxuu keeni karaa maxaa yeelay khatartaas qofna ma ma qofna kuma guulgaarayo inuu nuclear badan iyo dukheymo badan u haysto tallaabada trump kaga baxayo heshiiskan ayaa imaanaysa iyada oo dalka maraykanka uu ka socdo baaritaan la xidhiidha faragelinta ruushku ay ku sameeyeen doorashooyinkii maraykanka ayaga oo sida la tuhunsan yahay gacan ka geysanaya in madaxweyne donald trump uu ku soo baxo doorashadii dhacday ee uu kaga adkaaday hillary clinton haddaba ma la odhan karaa tallaabada trump uu qaaday waa mid siyaasadeed waxaa su-aashaasi weydiiyey aqoon-yahan cabdiqafaar cabdiwardheere oo ku takhasusay horumarinta caalamiga ah laba arrimoodba waa ka dambeeyaan sida hadda la odorasayo waa midoo trump sida uu u negotiate gareeyo ama habka uu isagu ula xaajoodo markuu arrin gelayo wuxuu mar kasta wuxuu qaataa mowqif aad u adag marka dad badan waxay odorosayaan oo laisleeyahay maadaama hadda uu la taliyihiisii xagga amniga uu moosco ku sugan yahay oo uu la kulmayo madaxda u sarreysa ruushka inuu gogoldhig uga sii dhigayo inuu yidhaahdo maaragtay meel adag baan qaadanayna oo heshiiskan waa ka baxaynaa hadda kama u bixin laakiin wuxuu yidhi waa ka baxaynaa marka taas waa mid oo inay ka mid tahay wada xaajoodka ama negotiationkaas waa suurtagal arrin siyaasadeedna waa waa leedahay oo isagu mar kasta wuxuu ku doodaa inuu yahay siyaasiga xagga amniga ugu adag ama gudaha ha noqoto ama dibaddaba ha noqotee marka siyaasad iyo doorashada soo socotaa marnaba sina ugama marna arrintan sidoo kale waxa ay arrintan imaanaysaa iyadoo laba toddobaad oo keliya ay naga xigaan doorashooyinka xilliga dhexe ee maraykanka oo la rumaysan yahay in xisbiga dimuqraadiga ay kula wareegi karaan mid ama labada aqal ee sharci dejinta dalka maraykanka sidaas darteed tallaabada trump ma caawin kartaa xisbigiisa mase keeni kartaa in dad badani ay ka qancaan tuhunka lagula xidhiiriyo ruushka cabdiqafaar ayaa mar kale eegaya waa la tuhmi karaa arrintaas laakiin waxay u ekaanaysaa arrin conscritorial ama waxaan la yidhahda maaragtay iska khuraafaad bay u ekaanaysaa sababtoo ah haddaad ka waqto heshiiskan ruushka keliya looguma talagelinay dad badan oo maraykanka ah baa qaba inuu ku saxsan yahay in laga baxo sababtoo ah maraykanka gacmihii baa ka xidhan baa laleeyahay inta shiinihii uu horumar gaaray oo maaragtay iiraan ay arrin culus tahay oo ruushku waa og tahay oo gantaalla u arkan ilaa iyo syria keenay oo ukraine qabsaday marka runtii marka la fiirsho xagga amniga waa arrin seriousa ama aad arrin u culus weeye heshiiskan in maraykanku inuu kusii jiro iyo in kale aad bayse u yaraanaysaa maaragtay in hadda dad maraykani inta dhegaystaan ay dhahaan maaragtay waa wuxuu u samaynayaa arrintan oo dhani in inuu yidhaahdo ruushka anigu saaxiib lama ahe arkasaan ula diriraya marka waa ka arrintaa ka ballaaran laakiin waa la tuhmi karaa taas heshiiskan oo la saxiixay sannaddii kun sagaal boqol iyo toddobiyo siddeetankii ayaa sidoo kale saameynaya dalal yurub ku yaala waxa uu sugaa ammaanka dalalka xulafada la ah maraykanka ee ku yaala yurub iyo eeshiyada fog isagoo mamnuucaya in ruushku iyo maraykanku ay haystaan gantaalada nukliyerka xambaara ee riddadoodu ay tahay inta u dhexaysa saddex boqol ilaa saddex kun iyo afar boqol oo maal haddaba sidee tallaabada madaxweyne donald trump u saameyn kartaa dalalkaasi maxayse tallaabo ah oo ay qaadi karaan cabdiqafaar cabdi wardheere ayaan su-aashaasi weydiiyey maya arrintan waa inay tallaabo ka qaadaan qaarkoodna hadiiba walwalbayba ka muujiyaanba ingiriisku waa taageeri laakiin dalalka yurubka ah oo dhami waxay dhaheen arrintaani arrin fiican ma aha waxayna u dhawaan doontaa hadhowtadii in nato iyo ay iska arkaan oo wada xaajood dheer ay gasho oo koongreeska maraykanku uu lugaha la soo galo oo ma aha wax si sahara madaxweynuhu keligiis go-aanka waa odhan karaa waa waa hogaamin karaa laakiin waxay taabanaysaa dalal badan oo oo ama naato kula jira maraykanka ama xulafo kale la-a marka wakti badan bay qaadanaysaa iyo baaritaan horle haddii uu ka baxayo oo go-aankaas maraykanku uu ka dhabeeyo
intaas aynu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka muraha maraykanka ee toddobaadkan waa axmed cali sheekh oo idinku dhaafaya sidaasiyo nabadgelyo
axmed cali sheekh ayaa inoo soo diyaariyey nalana socodsiinayay barnaamijka amuraha maraykanka halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna waxaad kusoo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxaa nairobi kusoo diyaarisay wariyaheenna maryan maxamuud barre ee qalanjo
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban waxaan ku eegayaa haddii dadka soomaaliyeed ay yihiin kuwa ka soo baxa ama guta waajibaadkii waddankooga ka saaran dooda gaabantan waxaa igala qaybgelayaa ibraahim cabdulaahi cali iyo mune cabdiqaadir labaduba waa ganacsato magaalada nairobi ku nool waxaan ku hormarayaa ibraahim cabdulaahi dadka soomaaliyeed meel ay joogaanba yar iyo weyn ma yihiin dad maxaa la dhahaa u heelan mise guta waajibaadka waddankooda ka saarna
markii aan taas ka hadlo waxaa waaye fikirkayga aan dhiibto aniga waxaan aaminsanaha dadka soomaaliyeed inay yihiin dad waajibkooda guto una taagan waddankooda inay wax u qabtaan iyo inay yacnii ku sameeyaan waxyaabaha oo u baahan yaho dalka uga baahan yaho ma horumarina ama wax kasta ah laakiin caqabada caqaba caqabada badan oo jira awgooda ayaan taasi suura geli weyy sidaas aaminsana fikirkayga markaan ka hadlo waa tahay muna adigana sidaa u aragtaa waa mahadsantaha baayo haddii aan fikirkayga aan ka hadla dadka soomaaliyeed dadkooda badanaa horta wax ma u qabtaan haddii si loo fiiriyo sababtoo ah waxaa keenayo dadkii oo burbur ku dhashteen haddana waddankii oo burbur ka jiro marka haddii ay soomaalidu meel isku wada raaci lahayd ama dalka xasilooni uu ka jiro waa laga yaabaa marka inay waddankooda wax u qabtaan
cabdiqaadir adi waxaa tiri dadka soomaalida waa kuwa u heelan oo gacan ka geysta inay kasoo baxaan xaqii wadankooda ku lahaa maxaa ka mida oad ku sababeyn kartaa waatan muna ay leedahay dadku waxba dadka iyo dalkaba wax la taaban karo ay ka qabtaan ma lahan wayna sababaysa adi maxaa ku sababeynaysaa maxaana la taaban karaa dadka soomaalida ay dalkii u qabtaan
waxaan ku sababeynayaa waxyaabaha la taaban karo ay wadanka u qabteen waxaa ka mid ah haddii aad fiiriso wadanka soomaaliya guud ahaan waxaad arkaysaa magaalooyin bilic quruxsan magaalooyin dhisan wadooyin dhisan haddana aydoon dowladii jirin oo system oo ka caawinayo waxyaabahaas aysan jirin oo kaabayaal aysan jirin waxaa arkaysaa in ay in badan dadaaleen ay noloshooda maareeyeen oy waxaawaay iskuulle ay fureen jaamacado badan ay fureen wadooyin ay habeeyeen system biyo iyo nidaam iyo noloshooduna ay heer sara tahay meelaha qaar inkastoo systemka duuligan uu ka maqayan taasaan waxaan dhihi karaa wadanka dadka soomaaliyeed waa dad u heelan inay dalkooda dhistaan waa dad u heelan inay noloshooda maareeyaan waa dad u heelan inaysan wadamada shisheeye aysan gacantu taagana ayagoo isku filnaadaan saasaan ku sababeynaya waa tahay muna cabdiibraahim sida uu sheegay waxyaabaha horumarka ama beec mushtariga dalkii ka muuqda ayuu ku sababay in dadka soomaalidu ay yihiin dad doonaya in waddankoodii wax ka qabtaan taasi ma mid la dhihi karaa dadku danahooda shaqsiga ah ayay u ordayaan mise wadaniyad ayay ka tahay maxay kula tahay adiga
siduu sheegay walaalkeen dadka soomaaliyeed horta badanaa wadaninimada wax la dhahayo way ku yartaa soomaalida haddaa fiirisa dareenkooda waa wax adiga isbuuc ama maalmo qaadanayo sababtoo ah markay meel iskugu imaadaan dareenkooda zaa'id waayo laakiin dareenkooda si dhaba ugama qabtaan ma ka turjumaan marka waxawaaye dad meel isku aruuray haddana ka kala tago fadha kudirarada camal taasaan aaminsanahay dadka waxaan dhihi lahay soomaalida fikirkooda mar kasta ha ka rumeeyaan waddankooda waxa u qabtaan ha dhaafaan hayi raac ahaayo
fikirkayga markii aan ka hadlo taas muna waa ugu soo horjeedaa in badan dadka soomaaliyeed markii aad taariikhdooda iyo dhaqankooda soo jireenkaedaa dib u fiirso iyo waxyaabaha aasaasiga oo noloshooda soo maray iyo go-aamadii ay ka qaateen iyo malafkaas gadaal markaad dib u fiiriso waa dad tayale ugu fiican weliba la dhihi karo dadka afrikaanka oo weliba geeska afrika ku nool dadka ugu tayada badan ugu qiimaha badan la dhihin karo laakiin markii aad dan kali eegto sababaha ay muna sheegayso waxa keenayo ma ahanin dadku inay xun yihiin waxaa waaye gacmo shisheeye oo ku jiro iyo wadankan soomaaliya la yiraahdo oo ku yaala mandiqadan geeska africa inuusan marnaba degin maadaama yihiin dad isku diin ah oo isku af ah oo isku luqad ah inay marnaba degin marnaba aysan dowlad mida yeelanin weligoodii allahoodna ay tihi ku jiraan waxaas gacantaas saddexaada ku jirto mooyiga dadka soomaaliyeed waa dad taya leh waa dad go-aan leh waa dad jecel dowladnimada oo inay aayahooda mustaqbalkooda sharafkooda diintooda ay ilaastaan jecel waaye bal waa la dhihi karaa shaqsiyaad danaystayaal ah oo wadanka ku dheelaya way ku jiraan oo hundred bercent dadka dhan ma wada wanaagsan kara ma wada wanaagsanaan karaan laakiin markii aad fiiriso shacabka guud ahaan markii aad fiiriso dagaalada sokeeye oo soo maray qaabkii ay usoo maareeyeen ayadoo markaasi dowlad aysan jirinin qaabkii u maareeyeen markaa fiiriso waxaa la dhihi karaa dadka soomaaliyeed waa dadka ugu tayada badan dadka afrikaanka ee waa dadka ugu qiimaha badan waa dadka ugu wanaagsan bal xagga nolosha iyo xagga ee, dib u dhiska dalkooda iyo xagga horumarka saasaan aaminsanahay waa mahadsanta ugu dambeyntii muna ayaan siinayaa een, muna waxaa tahay gabar wadanka marka xorriyadiisa la raadinahayay taariikha waxyaabaa laga soo guri wax ka mid a inay gabdho ka qayb qaateen hadda adiga gabar iyo dhalinyaraha tahay waa shaqaysataa halkana aad joogtaa een, haddii adiga iyo dad kale ama gabdho wax u dhaqdhaqaaqaya ama maaragtay wadanka xa- marxaladuhu ku jiro inay qayb ka qaataan wadanka maaragtay wanaajintiisii hadday caqli ku celin lahaayeen hadday amnigiisa sida wax yaa lagu halaynayaa wax gabdho ah oo dareenkaas ku jiro weli ma la kulanta adigsim kugu jiraa
waa jiraan gabdhahaas walow aana ka mid naqanin laakiin waan jeclahay inaan ka naqdo gabdhaha een, wadankooda wax u qabanayo horumar gaarsiinayo si kastaba ha ahaatee laakiin weli ma- kama qaybgelin laakiin gabdho badan waa jiraan walaalaheena oo dadaalayaan oo dalka u taagan inay wax u qabtaan anigana wax kasto ama hiilo ama hoob waan uga- waa ula garab taaganahay gabdhaha soomaaliyeed waxaan jeclahay inaan mid ka naqdo
een, marka la fiiriyo een, maaragtay een, een, wadanka dad badan oo soomaaliyaha ka soo baxeen een, dibadaha la imaaday meeshaan aad joog- aan joogno ha ka mid ahaato meelo kasii fog ha ka mid ahaadaan een, dadka soomaalidu maaragtay horumaro ama maalgashi ayay ka sameeyeen inkastoo wadankiina ay jirto haddana waxaa leeyahay dadka soomaalida ah siday meelaha banaanka u maalgashteen wadankii uma maalgashtaan sababtana waxaa weeyaan een, oo lagu sababeynayaa in ammaankii ay maaragtay caqabad ka haysato ammaanka wadankayay yay soomaalidu ku halaynayaan inay wax u qabtaan oo u hagaajiyaan oo wadankii oo nabad ah intay ku noqdaan kadibna ay maaragtay ku noolaadaan yaa lagu halaynaya Ee, markii aan ka hadlo fikirkayga amniga dalka soomaaliya ma jirto cid lagu hadlaynayo soomaalidu ayagaa la rabaa inay tashtaan ayagaa la rabaa wadankooda gacmo wada jira wax ku gooyaan intay heshiiyaan oo gacmaha isqabsadaan inay amnigooda ka tashtaan oo wadamada shisheeyo oo ay maal gashanayaan iska daayaan in wadankooda si haddaba maal gashtaan ay xoogooda iyo maskaxdooda iyo muruqooda intay isugu geeyaan ay maal gashtaan caqabadaha jirana ee marka hore waa inay ilaahay ugu toobad keenaan markii ilaahay u toobad keenaan kadibna ayagu ee aayahooda u tashtaan intay fariistaan dhahaan "Wah- waxaan maxaa noo xal eh sidaanu dan ma ahanin dad badanaa nooga dhintoo qubur jiro dad dad badan oo oo weliba walaalo ah aa is- ee, macnaha ee, gaaray in dib u heshiisiin la sameeyo odayaasha iyo dadka cuqaasha ahu ay u istaagaan oo arrinkaasi ay k- ay macnaha yacni ka- wax iska dhahaan kadibna waxaa waaye dadka siyaasiyiinta oo naftirkoodu intay iska dhaafaan wadamadan shisheeye ay u ordaayaan miciinka bidaayaan ayagu intay gacmaha isqabsadaan ay waxaa waaye xoolahooda iyo maskaxdooda iyo muruqooda ay isugu geeyaan si dalkooda um- yacni u nabaday lahaayeen dadka mucaaradka ah oo jidda ku jirana ay yacni ula hadli lahaayeen oo gacan nabadeed ugu fidin lahaayeen sidaas inay ku dadaalaan ay la tahay ayagaana laga rabaa hawshooda inay qabsadaan ciday marti ugeyn ma jirto Een, maryamo horta dad badan wadanka way ku laabteen mar xamar aan tegay dadka maasha allahi dadka qurba joogta aad bay wadanka u maalgeliyeen burburkii ka dambe waa waxaana la dafiri karin dadka joogan een, hadda qurbahane way ku dhiiranayaan inay tagaan waayo dadkii tageen haddii wax ka suubiyaan kuwa kaleetana way ku dhiiranayaan inay tagaan ay wax ka qabaan ammaanka sidii horetana uu ka wanaagsan yahay waxaan rajaynaynaa wadankeena soomaaliya inuu ilaahay nabad ku soo celiyo
aada ayaad umahadsan tihiin doodii gaabnayd toddobaadkan intaasay noo joogto oo ay igala qaybgelayeen markaasi ibraahim cabdulaahi cali iyo muna cabdiqaadir oo labaduba magaalada nairobi dadka ka shaqaysta ka mid ah intaan toddobaadka dambe kulmayno nabadgelyo
aad ay u mahadsan tahay maryan maxamuud barre maryan qalanjo ayaa xubinta dooda gaaban nala socodsiinaysa halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington haatanna dhegeystayaal waxaan kusii siqaynaa gabagabadii idaacadda intaanan hees dabacsan idiin soo qaban bal xuseen barre aadan haynoo dulmaro qaar ka mid a qodobada warka caalamka ugu weyn mahadsanid casha ugu yaraan konton qof ayaa ku dhimatay in ka badan siddeetan kalena waa ay ku dhaawacmeen dagaal ilaa iyo shalay iyo koonfurta gobolka sool ku dhex marayay laba maleeshiya beeleed oo iska soo horjeeda dagaalka ayaa ka dhacay deegaanka dhumay oo qiyaastii soddon kilomitir dhinaca koonfureed ka xiga magaalada laascanood dagaalkan ayaa daba socda dagaalo soo jiitamayay tan iyo sanadkii labadii kun iyo afartii oo u dhexeeyey labadan beelood oo ilaa iyo siddeed goobood oo gobolkaasi ah wadadega waxaana uu kusoo beegmayaa iyadoo sagaalkii bishan labada dhinac ay heshiis ku kala seexdeen magaalada laascanood madaxweynaha turkiga rajeb dayib erdogan ayaa shaaca ka qaaday inay jiraan astaamo xoogan oo muujinaya in dilka suxufigii sacuudiga ahaa ee jamaal khashukji uu ahaa mid qorshaysan islamarkaana loo fuliyey si bahalnimo ah isagoo xubno ka tirsan xisbiga a k b kula hadlayay xarunta baarlamaanka ee magaalada anqara ayuu erdogan sheegay inaanu ku qanacsanayn sheegashada sacuudiga ee ah in xubno ka tirsan sirdoonka dalkaasi oo keliya ay ka dambeeyaan dilka waxa uu sheegay in mas-uuliyadda sacuudiga ay diyaarinta qorshaha dilka bilaabeen ama aan kusoo celiya halkaasi mas-uuliyiinta sacuudigu ay diyaarinta qorshaha dilka bilaabeen dabayaaqadii bishii sebtembar ka hor intaan khashukji la dilin labadii oktoobar
aad baad umahadsan tahay xuseen gabagabadii idaacaddaanu kusii shaqaynaa bal hees dabacsanna noo raacay waa tahay aan kusoo dhaweeyay adig iyo dhegeystayaashaba caasha heesta ay noo qaadayso fanaanadani macasagal halkudhigeeduna waa yididilo
waxaan yaab ku jiro hanku yeedhiyo darembaayimo ali iimo yeelii furfuray anayu ashadii
codka fanaanada nimca sagal iyo heesta ay ku luuqaynaysa yidadiil ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteennii galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
ka sugti habeen yaaciyo yooma yooma duhur yuhun kuba rabtaa yuhun kuba rabtaa adi kuba rabtaa yamaa iga dhigtee anayara sugti habeen yaaciyo yooma yooma duhur yuhun kuba rabtaa yuhun kuba rabtaa adi kuba rabtaa yama iga dhigtee